VOA Larry London. Stay tuned for the hits on VOA1.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa maalin arbacaa bisha januarina ay tahay sagaaliy toban sanadka laba kun iyo labaiy labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka duurnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ardada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austraaliya iyo sida ay wax uga bartaan islamar ahaantaasina uga faa'idaystaan fursadaha waxbarasho ee dalka austraaliya yaalla
waxna laga baran karo waddamada horumaray iyo qaabka criminal justicekooda ay u shaqeeyaan inaan wax ka barto oo kadib aan wax ugu qabto dadkii iyo dalkii aan ka imi
waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhalinyaro ku dhaqan magaalada laascaanood oo inta ay lacago isku darsadeen dabadeedna furtay goob ganacsi halkaas oo shaqo abuur ay sidoo kale ugu sameeyeen dhalinyaro kale oo ku dhaqan isla magaalada laascaanood barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kalimaha heesaha iyo ciyaaraha intaas oo idin waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa ku sugan magaalada kiyev ee dalka ukrain si wada hadallo ula yeesho hogaamiyaha dalkaasi ukrain arbacada maanta taasoo qayb ka ah wuxuu ugu yeeray dadaal diblomaasiyadeed oo lagu dejinayo xiisada ku xidhan ciidamada ruushka ee dhooban xadka waddankaasi ukrain uu la wadaago dalka ruushka joogitaanka kiev waxaa ka mid ah kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski iyo wasiirka arrimaha dibadda dimitri kuleba waxaa sidoo kale booqashada uu ku tagi doonaa xarunta safaaradda mareykanka ee kiev hadda waxaanu joognaa heeruu ruushku mar uun weerar ku qaadi karayo ukrain ayuu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda mareykanka oo sheegay inay doonayaan inay arrintaasi qaboojiyaan jarmalka ayaa waxa uu sheegay in kiisas gaaraya boqol iyo labaiyo toban kun iyo saddex boqol labaatan iyo saddex kiis oo cusub oo coronavirus ah ay arbacada maanta diiwaangeliyeen taasoo ah rikoor hal maalin keliya wasiirka caafimaadka ayaa u sheegay warbaahinta in heerkii ugu sarreeya aan ilaayo hadda la gaarin oo suuragal ay tahay sidoo kale in ay arrintani kor usii korodho waxaa la filayaa in dadka dalaalka coronavirus khasab looga dhigo marka la gaaro bisha may talada guud ee jarmalka ee cudurkaasi covid sagaal toban ayaa hadda waxa ay gaaraysaa sideed milyan boqol sideetan iyo lix kun iyo sideed boqol iyo konton sida uu sheegay macadka robert coch ee cudurada faafa waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u kacday laba boqol soddon iyo sagaal arbacadii ayna gaartay boqol iyo lix iyo toban kun iyo siddeetan iyo kow warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa door wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan haddii aanu guudagalno qodobada aan idinkugu hayno arday badan oo soomaaliyeed ayaa sanadihii dambe waxa ay fursado waxbarasho ka helayeen dalalka galgabeedka waxaa sidoo kale dadkaasi ka mid a xasan macalin oo dhowaan tagay waddanka austraaliya islamar ahaantaasina bartaa cilmiga sharciga cadaaladda dembiyada isagoo u warramay wariyaha v o a dalka austraaliya ibraahim cumar baafe ayaa waxa ugu horeyn ka warramay goorta uu austraaliya tagay iyo waxbarashadiisa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka hore ibrahim adiga iyo v o a waan idin salaameynaa magacayga waxaa la yidhahdaa xasan macalin cali dalkan australia waxaan imid labadii kun iyo shan iyo tobankii qaybtiisii hore ayaan imid waxaana ka imid dalka kenya oon waxbarashadeyda qaybihii hore aan ku soo qaatay ninba sibuu ku yimaadaa halkan waxaa jira fiisayaal markaad ku timaado waxbarashada ay free ku tahay ama ay raqiis ku noqonayso fiisyaal waxaa jira aadan horey ka bilaabi karin nasiib daro anikaan ku imid ma ahayn mid horey waxbarasho aan ka geli karay jaamacadahana aad bay qaali u yihiin marka afartii sano ugu horreysay ama saddexdii sano iyo barkii ugu horreeyey shaqo iyo wax baan iska galay kadib waxaan bilaabay jaamacaddii waxaan bilaabay bilowgii labada kun toban iyo sagaalkii gormaa dhamaysay marka maxaase baratay ha ibrahim waxaan bartay maaddo la yidhaahdo criminal justice waaxda cadaaladda ku taxalluuqa booliiska iyo xabsiyada iyo maxkamadaha kuwaas oo ku quseeyo waaxda amniga micnaha dembiyada la dagaalanto dhalinyarada waxbarashadooda ka shaqayso iyo maxaad ku jeclaatay marka maadadan soomaalida kuma badno dhalinyaradooda maadadan hadda aad jaamacadda ka baratay
waa su-aal wanaagsan runtii markaan eegno wadankii aan ka nimid iyo dhulkii aan ku soo noolayn waad og tahay sida waddamadan horumaroo kale dhinaca cadaaladda ugama horumarsano waxaad arkaysaa booliska waddamadii afrika oo shacabka si xun u isticmaalayo si xun ula dhaqmayo xaquuqdooda bani aadannimo meel oga dhacayo markaad waddamadan timaaddo sawirkaa ka duwan baad arkaysaa inkastoo stiil ay weli ay jiraan waxyaabo xadgudubyo ah ee booliska mar walba ka dhaca meel ay joogaanba haddana waxaa igu kaliftay in barnaamijyadaas wax laga bedelo waxna laga baran karo waddamada horumaray iyo qaabka criminal justicekooda ay u shaqeeyaan inaan wax ka barto oo kadib aan wax ugu qabto dadkii iyo dalkii aan ka imid
markii maadadan aad baranaysay soomaalida kale dhalinyarada say u arkaayeen maadadan aad dooratay ma ku badan yihiinse dhalinyaradu haddii aad fiiriso jaamacadda
ibrahim wax soomaali ah oon garanayo oo maadadan bartay ma jiraan soomaalida gobolkan queensland ku nool gaar ahaan kuwa magaaladan brisbane iyo jaamacadaha ku yaallo ku nool weli ma arag qof soomaali ah oo maadadan bartay wuu jiri karaa soomaalida way iska badan tahay laakiin intaan arkay weli lama kulmin markaad u sheegto waa lagu weydiinaya dabcan sida su-aasha haddaad ii weydiisay waxay ku leeyihiin maxaa ku dooratay ma badno shaqooyin badan laguma helo bay ku leeyihin laakiin aniga dhinaca wax kama eegaynin waxaan ka fiirinaya dhinaca gaabka jira ama meelaha duleeshinta jirta ee laga faa'iidaysan karo ee dadka wax loogu tari karo meel walbo in qof loo helo ama labo ayaa habboon marka waxaan u arkaya fursad jirto dadkana wax loogu qaban karo haddii marka fursadaasi ma mid halkan aad rabta inaad soomaalida wax ugu qabato mise dalkii labaduba waa midda koowaade wax yar dib haddaan ugu yara laabto dhallinyaradeenna waxay ka yimaadeen waddamo ay qaxooti ku ahaayeen waa yartahay qof si toosa oga yimid soomaaliya ama waddankii uu ku dhashay ka yimid qaxooti bay waddamo kale ku ahaayeen waxbarashada way ku adkaatay markaan halkan yimaadeen maxaa yeelay waxbarashadoodii hore ay soo qaateen ama primary ha ahaato ama dugsi sare dugsi hoose dhexe ama dugsi sare luuqadda ingiriiska wax kuma soo baran waddamadan la yimid sida australia oo kalena waa waddamada ingilishka looga hadlaa jaamacadihii ingiriis bay ku wada baxaan markay dugsigii sare soo dhammeeyaan australia caqabad waxaa ku noqda inay galaan jaamacadihii luuqadda darteed ama waxay soo bartaan ma anfacda inta badan ma helaan gereedyada ay jaamacadaha ku aadaan marka halkaana muhiim bay u tahay inaan dhallinyaradanada ka wacyigelinno inaysan gacanta u gelin waaxda cadaaladda ama boolis ama xabsiyada aysan gelin waxtar bay u yeelanaysaa haddii waddankii iyo dhulkii aan ka nimid loo laabtana wax weyn bay taraysaa oo dembiyada ku badan iyo wax walbo iyo dadka xaquuqdooda dembi hadduu galo qaab maxkamadeed ahaa iyo qaab booliska markay dadka la kulmayso ama la dhaqmayso ahaa waxaan aaminsanahay labada meelba in aan wax kaga qaban karo haddii ilaahay raalli ka noqdo
ugu dambeyn marka dhalinyaro badan oo soomaaliya ee waxbarashada jecel inay heer ka gaaraan maxaa kula talin leed inay bartaan maadadan adigu aad baratayse ma tahay mid ku habboon dhalinyarada qaar inay bartaan ibrahim waa su-aal aad u wanaagsan aadna isleeyahay soomaalidu way u baahan tahay in lagu wacyigeliyo runtii horta qofka inuu wax barto ayaa muhiima sida aan ugu badannahay halkan xaqiiqatan loogama faa'iidaysto waxbarashada dhallinyarada dad badan oo waxaad arkaysaa aanan waxbaran fursaddiina haysto intooda badanna ku yimid qaxootinimo fiisaha qaxootigana aad baa meeshan uu ula xaquuq yahay dadka jinsiyadda dalka haysta waxa keli aysan samayn karin ma codayn karaan oo keli ah inta kale way ka midaysan yihiin jaamacadihii bay free ku helayaan free si micnaha bilaash ah mana noqon karto qayb ka mid baa lagu qorayaa laakiin marka hore horumar kuma bixinayaan waa wax la mid a waxbarasho bilaash baan aniga dhihi karaa marka loo eego fursaddan aysan haysanin soomaalidii kale ee waddankii jirtay marka waxaan leeyahay wax la bartaba waxbarashada waa muhiim ha waxa la barto hana loo bato dhinaca maadooyinka sida sharciga sida waaxda cadaaladda midda hadda aan bartoo kale sida caafimaadka iyo injineernimada waxyaabahaas waa waxyaabaha dalka wax tarayo waxyaabaha dalka soo kabanayo aad aan aaminsanahay in uu kobac dhaqaale iyo dhinac walba uu ka kaabi kara ayaan aaminsanahay marka waxaan kula talin lahaa dhallinyarada fursadda ha ka faa'iidaystaan ay haystaan kuwa ayaga la mid oo aanan haysanin baa jira fursadda ayadaa waxbarashadan bilaashka aan dhihi karo ha ka faa'iidaysteeno mar walba ma jiri karto wax yar baarlamaankoo fadhiisto oo qodobkii waxbarashada wax ka bedelo ayay ku xiran tahay marka dhallinyarada waxaan ku waanin lahaa waktiga lagu dhuminayo garoomada ciyaaraha ha la yareeyo waktiga lagu dhuminayo maalayacniga ha la yareeyo waxaan ku waaninayaa dhallinyarada walaalahaya soomaalida ee qurbaha ku nool gaar ahaan australia gaar ahaan gobolkan queensland inay waxbarashada ka faa'iidaystaan baan ku waanin lahaa
kaasi waxa uu ah xasan macalin cali oo dhowaan tagay waddanka austraaliya islamar ahaantaasina ka mid ah ardada soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalkaas wariyaha v o a australia ibraahim xumar baafo ayuu la hadlayay qodobo kale oo ciyaarihi ayaa inoo soo socda dhegaystayaal balse markan aynu ku yeerasanno heestan waa tahay fanaanka cabdidiini ayaa heesaasi ku luuqeynayay waxaana ay qayb ka hayd idaacaddeenna barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal markana magaalada laascanood dhallinyaro magaaladaasi ku dhaqan ayaa iska ururiyey lacago markaasi ay ku samaysteen xarun ay marka magaalada laascanood ka fureen oo ganacsi ah taas oo shaqaabuur ka soko iyaga ay u noqotay dhallinyaro kale oo magaaladaasi ku dhaqan warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin nolol
magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhallinyarada ayaa bilaabay in fikradaha ganacsiga ay abuuraan taasoo ay isu geynayaan hantida ay haystaan shaqa abuurka ayaa deegaanada soomaalida kor ugu kacay dhallinyarada laantaafka soomaaliga v o a ayaa wareystay koox dhallinyaraah oo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ka hirgeliyay ganacsi kala duwan halabuurkan ayaa waxay tahay mid ay ku mideeyeen maskaxda iyo hantida waxayna sheegeen inay muhiimadda u siinayaan si ay shaqo abuur dhexdooda oga samayn lahaayeen sidoo kalena dhallinyaradu oga faa'iidaysan lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weeye cali maxamed cilmi waxaan joognaa xarunta kaahiya electrical and electronic company waa mahadsan tahay cabdikariin olol iyo bahda v o o fikraddan waxaa abuuray dhallinyaro isku tagtay oo isku geysay maal iyo moodba caqli iyo cududba isku keentay baa abuurtay markay aragtay baahiyaha ama gaabka ka bannaan gobolka sool marka marka waa in la helaa baahiyaha teknolojiyada soo baxaya wax awdi kara ama cid markiiba ka jawaabi karta
adeegyo fara badan baad keenteen oo isugu jira qaybo kala duwan bal ka waran adeegyadan aad keenteen iyo ka dhallinyar ahaan waxyaabaha is leedihiin muhiimad gaar ayay u tahay inaad bulshado kale kusoo kordhisaan
waxyaabahaan isleenahay muhiimad weyn bay u tahay ka gobol ahaan iyo ka magaalo ahaan waxaan rajeynaynaa inaan baahiyaha magaalada ha qabtirno magaaladu degad ma leh siaan ogsognahay waa xarun deked ma leh diyaarad garoon diyaaradada weyn oo wax ka soo degaana ma leh waxay magaalooyinka daraafta bariya galbeed bay wax ka doontaa waxaan isku dayaynaa in la helo baahiyaha loo aadayo gobollada kale in ay baahidan awdo jumlo iyo tafaariiqba ee awdo wixii gobol kale loo dirsan lahaa sidoo kale ma jirto baahiyo qalab teknolojiyaddu waxay u baahan tahay techniik ama farsamo farsamadaas waa inaad lagaa heli karaa kombyutarkii mobilka waa in lagaa iibsan karaa waa inad hagaajin kartaana dayactiri kartaa dhaleed uga bedeli kartaa kombyutarkii waa in aad lagaa iibsan karaa lagaa heli karaa sidoo kale waa in aad hagaajin kartaa brograamin kartaa baahidiisina adeegiisina isagoo service ah dheeraad ah intuu meel kale u aadi lahaa service oo macaamiilka lagu soo dhaweynayo customer care ah waa inuu heli karaa marka waxyaabahaasaan isleenahay waad soo kordhiseen oo magaaladuna way u baahnayd in badan sidoo kale dhallinyarada hirgelisay mashruucani ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu horeyn waxaanu wax ka weydiinay muhiimadda aylada adoo magacaaba ku bilaabaya bal waxaad iga warantaa muhiimadda aylada in dhallinyaradu xoogooda iyo fikirkooda iyo lacagta ay haystaan ay isu geeyaan kadibna ay wax midhodhala ka sameeyaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisamed cali geelle su-aashaada haddaan ku soo dhowaado horta aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda fiyoeba bahadcelin kadib walaal waxaa la yidhaahdo ma jirto cid keligeed waxaa la iskaafin karta waxaa loo baahan yahay in caqliga iyo cududaba la mideeyo waxaana loo baahan yahay in isbeddel la helo isbeddelkaasina wuxuu ka imaanayaa in marka hore maanka laga shaqaysiiyo looma baahnaa inaynu dhammaanteen wada raadino inaynu noqonno shaqaale ama waxaa la yidhahdo aynu raadino shaqo waddanka waa ognahay oo dowladi kama jirto shaqo abuur badanna ma jiro marka cidda responsibilityga ama mas-uuliyadda laga rabaa waxaa weeye inay saqaado oo ardada ka soo baxaysa jaamacadaha inay abuuraan fursado waxaan leenahay waa kartaan waynu karnaa waynu awoodaynaa laakiinse waa marka aynu u soo jeesano aamino dalkeenna inaynu isbedel keeni karnana aynu midayno taasina waxay ku imaanaysaa nin keligii isku filaanaya ma jiro waa inaynu midaynaa caqliga iyo cududaba waa inaynu midaynaa baahiyaha aynu isa saarnaa mas-uuliyad magaalada iyo dalka dhammaan aynu joogno ama aynu wax layidhaahdo laynagu soo tabcay marka wax la samaynayo waxay u baahan tahay hal abuur iyo fikradda bal ka waran ka koox ahaan dhallinyar ahaan fikraddani sida idinku dhalatay iyo talada markaad rogrogteen inaad samaysataan waxaad idinku aad leedihiin oo ganacsi kala duwana oo aad hal abuurataan fikrado badan oo kale baa jira waxaan leenaha dartolo waa barbilow fikradda laftirkeeda waxay leedahay heerar loogu talagalay ina waxa layidhaahdo ay marba intaa aynba joogto inay kasii kobcdo hadeertoole dee rag baanu ku bilownay dhallinyaraha oo sideeda waxaan rajeynaynaa ina waxa layidhahdo kasii badan ay noqon karayso unuga aan maanta aasaasnayna inuu mashaariic kale oo kala duwan oo kasii badan inuu ku dhiiran doono haddii aan laydmo ay shaqaabuun noqon doonto dhallinyarada magaalada ee kale cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood
waa tahay cabdikariin olol aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa si habsamele u soconayo koobka qaramada qaaradda afrika oo hadda guruubyada qaar ay kooxuhu soo baxeen kuwo kalena ayna boorsooyinkoodii ka xirxirteen in ay kasii noqdaan oo ay kasii sii joogaan ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ee afcon waxaa kulmada ilaayo hadda la ciyaaray ka mid ah oo xiisaha lahaa naadiga kubadda cagta senegal ayaa gruubka b waxa ay barajo eber iyo eber la gashay xulka dalka malawi waxaana ay ku soo baxday gruubkaasi b kaalinta koowaad xulka dalka senegal geni ayaa waxa ay gaartay wareegga lix tobanaad iyadoo kulankii ugu dambeeyey ay guuldarro kala kulantay xulka dalka zimbabwe kulankaas oo ay sidoo kale taariikh dhigtay rifriga ama garsooraha saliima mukasanga la yidhaahdo ee dalka ruwanda ka soo jeeda oo noqotay haweenaydii ugu horreysay ee ciyaaraha afrika iyadu markaasi ka noqota rifri ama garsoore inta ciyaarahani lasoo aasaasay morocco waxa ay bareejo labiiyo laba la gashay xulka dalka gabon iyadoo islamar ahaantaasina naadiga morocco hadda kulmadaasi la ciyaaray ay noqotay in ay gruubka c soo gudubto oo hore ay uu sii baxdo waxaa sidoo kale naadiga xulka gana la soo deristay guuldarro aad u xanuun badan kadib markii ay xulka komoro ee jasiiraddaasi yar ay kala kulmeen islamar ahaantaasina komoro ahayd wadankii ugu horreeyey ee markan ka qayb qaata anirada markoodii ugu horreysay ay koobkani ka qayb qaadanayeen iyadoo guuldarradaasi ay duldhigeen xulka gaana saabtay xulkaas oo afar jeer ku guulaystay koobkaas in boorsooyinkiisa uu ka xirto koobka afcon islamar ahaantaasina ay akra dib ugu laabtaan kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah dhegaystayaal haddaan idin dulmaro oo shalay naadiga brighton and half albion ayaa bareejo gooligoole la gashay xulka dalka chelsea kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska chelsea ayaa waayadanba waxa ay doonaysay inay guul gaarto iyadoo sida muuqata kulmadii ugu dambeeyey ay naadigaasi guusha u muuqato in ay ka caaganaatay yuventus waxa ay afar gooli gool dirtay naadiga kubadda cagta zamdoria kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ee zeria ada waa anirada kooba italy wareegiisa lix tobanaad waxaana gegada alenz stadium oo torino italy ka dhacday naadiga kubadda cagta ee yuventus afarta gool u dhaliyay ciyaaryahanada paolo dibala alvaro marata iyo sidoo kale ciyaaryahanada kale ah juan gordado iyo daniel rugani waxaa sidoo kale dhegaystayaal maanta dhici doona kulmo xiise badan brandford waxay la dheli doontaa naadiga manchester united naadiga kubadda cagta inter waxay la dheli doontaa naadiga emboli kooba italy wareegiisa lix tobanaad waxaa la baajiyey barcelona iyo rayo bayakano oo kulan iyaguna wada ballansanaa oo laliigaha wareegiisa koiy labaatanaad ayay dheeli lahayeen ha yeeshee dhinaca africon haddaan mar kale dib ugu laabanno ee koobka qaramada qaaradda afrika waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan xulka dalka egypt ama masar wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka sudan geni bisaw iyo nigeria ayaa sidoo kale ballansan yaanan hilmaamina kulan kale oo xiise badan ayaa dhex mari doona kooxaha lester iyo tottenham oo ka mida premier leaga dalkaasi ingiriiska maanta waxyaabaha kusoo kordhan natiijooyinkaasina barnaamijyadan dambe ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha dhegeystayaalkaas aynoo joogto waataa dhegeystayaal markan dhinacii ciyaaraha haddii aynu halkaasi kaga gudubno waxaad ku soo dhowaataan dhinaca iyo heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ee nala dhegeysta heestaasi fanaanka cumar dhuule cali ayaa ku luuqeynayay gabagabeeyeen u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo